إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما ولهم نهتف بالصوت قد جئناكم بالموت xabad ayaa ku bilaawnay markii xabadda ku bilaawnay guda ayaa u galnay guda baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaare burbursan iyo guriga burburay markaas ka baad waxaa saban la beegsanay madaatooye madaatooyda si toose aadayd la beegsaday guryaalkii iyo meeshii qaayinkii deganaay ayaa si si toose la beegsaday haa anaa ku beegsaday si aadi adbaaysa ayaa ula beegsaday madaatooy aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaayinkan lahaa dhaarta beentaa ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kora ayaan ka fiirinaya horta maadada koowaad anaa ku bilaabo midda mayradaaysa gaaladii ka dhaaratay way ka dhaarteen dhaarteen ka dhaarteen dhaarteen dhaarteen adag weer weer raaqaayana badoleer ridaayeen dhaarteen adigii ka dhaarateen Kakau, unin ati gek may rais may aina, hati gek aina, anti gek ay ilai rasul, ay ilai shek may rais. Sayyidan muljamu, way wallu rasul, sabar kini jedi, ati gek tizin baragasan, unin marka ati kuena, gek na jaben, gala jab sumtu, insha dao, ati gek may rais dar, bena ka dar, teno may rais, bila yin kiyo, bila unin tirun, gek atam, bateno rukta. Insha dao, unin ati gek may kasu, unak mada tuidi, datka muslimin torta madid kuwad bisharest, gek gala jabti, ay ay tang may rais, way kasu, unak, guri ajum sumna, maadada koowaad ahtana may dhadhaaysa mayba antutoosa faryahan ku direen muslimiin muslimiin geeg aragaay toosay dhaasin beegsaday may dhadhaay tiintigar tiintidinya tiinyar tiingar jalaay gaalana may dhadhaay soo liyo waray hayta ma dhahtaan gaalkii may dhadhaay baabuurtiyada weedan may dhadhaay soo liyo atagii maka ayaan ma dhahay madi baabuur oo gobol waayana may dhadhaay ma usteeta dhaakiyaay wali wala ayaan baan dhahayna insha allah gaalana geeka jabtay maysan dhaa may dhadhaay jaatin sameenaanka gaalana geeka jab sunta si arlaay saadiya angardeena looren insha allah soo sanda فساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ikhwaanii horta maadada koowaad aan ka bilaabi doono maayo may bareeray xuseen ilyaas sugaalo leera hiilaan ka dhaladayna gobolka bakoolo gaar ahaan degmada rabdhuur maynaa ku jeeda qabeelkaadama gaar ahaan jufada ligsa maa olinga kasaw jabad anaa ku jeedi manaanaa ka tarsanaada jeri gudaami leera gaar ahaan maaga oo mayrarays maktabkan igan kasawn salaahudiin adheera ikhwaanii geeg may ku wajahna hoteelka faleres mayrarays hoteelkaasna insha allahu may rajeeyaha inta gaala badagna galantay ilaahay ka asiib iyo walaalo ana ilijar dhammaantiyo gaalana mayra raacaysa argagaaka inka dembigu kordhiy insha allahu islaamkana farhad weyn ilaahay u geysi insha allahu wajahnan hoteelka falares waay mayn ilaahay ku rajeeyay insha allahu intaynin shaada ikhlaasa ilaahay ingubi muslimiintan kuka faraxa gaalana jab weyn unku koy madaatooyda ilaa inshaa hoteelka falares haddaan qabsadoon insha allahu intaan madaatooyda ka wajahna ilaa anshaada kalaw insha allahu taan kalena maybwaa walaalaha muslimiinta malka tarogan ikhwaani may basinlaa amalkan geeka mariraas tareen socdo jinaado in jeed isiin bargaytan arri ilaa ishaadi socde madkaase socde insha allah muslimiina isiin haka biiri jaadkan kanga haka biira maalin ali giliyon riga socdo si isiin bargahaytan masin hugadir badan mariraas yoona sagaal baloodeelisin sagaal baloodeeliska dhali gaal maraykanku koy masakelanhayn milkastuku koy gaalata geeg isiin bargahaytana tabaroolan waytay inkastoo mariraas tuuta noo bedelashaan hee inshaada ikasta badan hor lasheen adduun argahaytan gaala maraykan adaan madow walkaste horkooy gaala gobolka madyoolka gobod wayt naftar jebol gobod wayt gabeelasgaatamudaas mari rays hakida ikaa una mari rays lang mari rays diyaarwa lagu gaaduwaay beebo lagu gaaduwaay gaari tignik noo kastoo lagu gaaduwaay tarow taaweesanaysan hata isweydiinka bua ikhwaani aylasan dhumiinay gaala mari rays gurguurata i gaaladisan dhumiyaa fadahayan jidkankan e tooska ka toosana miyaw ilaahayna ku obsada tan isiinba aragahaytan ilaahayna aayaddi siinka sheeg qur-aanka sheeg hadiita rasuula salallahu aleyhi wasalam laga sheeg ikhwaani ma ilaahay ku baryaasan maskalan hayn ilaahay inku tugasan naftarkayn anti amalkan ikhlaas ilaahay inka dhag shaad ikhlaasan ilaahay inka bi ilaahay inku tuuga gaalan galantay meeraraas gaala badan ilaahay ka asib ilaahay inku tuuga tan kalena walaalaha mujaahidiinta walaalayaal may ogaadasaan gaalada adduunkan meeraraaysa haka duuli gaala noo kasta leh haka duuli gaala geeka gabalkan walaha gobod waayt gurguurata gaalka walba inshala ogaayna meeraas haarsheyn nahaansu dhugaayno dhugusinaysa meeraas gaalkaas golusata geekuu gobodo madleh may ka dhaaraday intii hamle qaado doono ka dhaaraday hamle been ee ka dhaaraday usanin diyaarsanaan insha allahu reeg kumanaan ishaadiin ah hortan diyaarsanyin maadada koowaad aan hooba ba walaala kale tan badanoo meeraas lan aligeli may ka dhaaradahay may aligeli midaan habali er dartee lan aligeli emboorahay walaalo aan mayli inguduhay mayli inkumaraysi lankasta emboorahay markaasay siigna mayraraaysa gaaladan niijab yoona kintaay geerdiida yankuroorahaytan rasuul salallahu alehi wasalam may belya man uhriqa damu wa uqira jawaadu dilkaabanka sharaf badan man uhriqa damu wa uqira jawaadu mayraraaysa dilka kaas dhanfirs iila bognagooy dhiijeynala daadi yanka sharaf badan alii ikhwaani ay adkaysadoy jihaadkan kangan ahaka mayraraaysa anti hata fahansan ilaahay fahansiyalen ilaahay kasug anti infahansanayne inkajarneen ilaahay ha fahansi ikhwaani jihaadkan sidii mary rice sidii gabar waarlahaafad ay ka diyaargaroowey amalkan mary rice amalku kheyr qabano geeg ku fadlo badan ma helaw ikhwaani sidaata mar arigeliy baan kabiirahaytan mada arigelin aa kabiiroy anti inka jarnen ilaahay anku obsaden amalkan anti ka jarton ilaahay ka suganen anina maxayn do-aayasan anti amalkan kan ah ilaahay oo aqbal gaalal badan galantay ilaahay ka asib ilaahay anku do-aay ilaahay anku baryi tan kalena waalidiinta may baan laha ay mase aaba masan qaraaba may basiin laha gaala geeka araga haytan nayuu boolisasan mariraysa sidii umada weeli ogaytan buuranii dowraad inta si weeli ogaytan haddana gaala geeka insha allah ana galantay intaan mariraysa anina galantiya ka bah yaana gaala badan galantay ka dhammaay ma eeli indiide sohoy mas aabba hay sabarooy sabarkan ay adkaysadoy jihaadkan walaalowey insha allah walaalo kullij umay rajeeye anti maktabkankan ee ka bahaan maktabkan ee mariraysa waana ee ka mariraysa baha ay rojaadka ahan daroy yaal geeka gacan qobsid lihiin walaalo marer anti yeryerin qofka anti yeryeerelaka galan qobday bajaadkan ba antan ba anta booli una kasta wal yeryeerlaka barbaari yaka barbaare si uni baninka barbaariden ilaahay mahadle mereraysa walaalo kale noo dembeeyo meeskalan hayna yareerna jaadkan kan ayaka mereraysa ayka waaniyo mad ala geliyo jaadkan si gallahada fadeeno falshe gallahada faden ay diyaargaroowe tan kalena may baan laha horta mereraysa amalkan kan insha allahu ilaahay noo aqbal ilaahay aninku barya insha allahu may rajeeyay dasiin shafee qaad wayushafaw fii sabciina min aqaaribi insha allahu mayna kumadeetiina insha allah haddi ilaah anshaadadii oo aqbal mayna kumadeetiina kukoowetiina dadkana shafee qaada lahada fadidi ya kukowetin insha allahu saa taba litin aramood langa sheeg insha allahu anti anti litin aramood hela aan litin aramood ilaahay insaa sii shaadiklaas ilaahay si ma indiide masooy aab anata geeka bay wal anata mary rice inshaad geek bordhaama jihaadka la jaray intaa ila jaray faasaa weligay mary rice anata kooyo nagoy kooyo nagoy galbee maabakatamani jar bah amalid shaadi ikhlaas ilaahay kiimbi dartayla jihaadkan kowta baanka bay reed ilaahay ahin ku tuuga anta ilaahay amalka ikhlaasinka wel inshaad janatulfarduus laala ilaahay jey tan kalena gaalahatab mary rice iyadoo qabiilada kala duwan meel kasta rooga muslimiinta andiraw gaalaha tabageeka araga haytan meeli jab meelinka dembeeya suranyin hata shanagira may dhahayan dhiga may warayan dhigay may raraysa tan hamladan hati wadna hadii laka guulaysada waay lama boorsidiis gaadada irsaarday diyaaris diyaarsadoy guraan dhigay hati reed may raraysa diyaaryooj oo diyaar ah golaynaka bentowen ansuurta galawayti ree insha allahu gaalana jabti yaa kuusan may bereena qabiilada yaa mararaas alshaala dagaalamaas insha allahu qabeelada meel kasta roogangna may basiinla ilaahay inku ubsad horta arrintaas mararaas mujaahidiinta lala dagaale wal oo mararaas isngata namaryaale gab erinley gab warna miyaw tiknikii gaalaban dadoo ku gaado waayt yaad ku gaado taaweasana mararaas dhan ma ustisgowkahay sidoo ku gaado taaweasana wallahi intii ku gaadan ilaahay balinshi tan kalena may baan danku daray walaalaha mujaahidiinta walaalaha mujaahidiinta meel kasta roogan may baan dhaha walaalyaalow horta hay sabroy hay sabroy umurada wal kasta may raraaysa amalkan kan e wal kasta wabalka sabro meel deeraan ay ka sabroy siyoray bilaanka sabri si amirkan awiweyda hafida wallah allah hafdiya walaal may raraaysa amalkan kan e adarga hayte gaala geeka may raraaysa amirkan bed- kan madaaweyne kan bedel kan kaweel kan bedel kan kaweel gaala kaste walka gobod waayte insha allah guula rajeeyane gaalana may raraaysa galantayn ilaahay ka asiibay insha allah walaal galan mis adi hataba ka wedan insha allah anka fakar haytan ummada meeli nafta karaada saas luskiidhi yama iraraas aakharan ilaahay saabdhan janaado keliyey re ay ka sabroy sabar walaalaha kale umurada kuwii aan hordhaamirin hay ihaan dhatyo walaalayaalow amalkan ay ka sabroy sidii amalkanka barbaar laada ay ka talagalay insha allah waa ilaahay kooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
قدما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار